التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati tawba aayaddan wuxuu rabbi subxaanahu watacaala noogu sheegayaa sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin dadkii mu'miniinta ahaa oo mujaahidiinta ahaa oo naftooda iyo maalkooda allah subxaanahu watacaala ka iibsaday oo aayaddii hore rabbi uu noogu soo sheegay in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna dadkaa sifaadka ay leeyihiin tilmaamahooda buu rabbi noo sheegaya subxaana wa tacaala attaa'ibuuna hum dadkaas mujaahidiinta ahee rabbi naftooda iyo maalkooda uu ka gatay jannada uga iibsaday attaa'ibuuna waa kuwa noqodka badan oo laabto ilaahay u noqoshada badan subxaana wa tacaala alcaabiduuna kuwa allah caabudo weeye oo cibaadada rabbi daa'imo alxaamiduuna kuwa rabbi ku mahadiyo weeye waxa rabbi subxaanahu wa tacaala uu siiyo oo nicmo ah bay maaragtay kaga mahadiyaan allah subxaanahu wa tacaala assaa'ixuuna kuwa sooman weeye saa'imiinta ah weeyaan alraakicuuna waalraakicuuna kuwa rukuucsan weeye asaajiduuna ee sujuudsan yacni salaada badiyo rukuucda iyo sujuuddooda ay badan tahay weeye alaamiruuna waalaamiruuna kuwa fara weeye dadka bay amraan bilmacruufi wanaagga ayay faraan wannaahuuna kuwa reebo weeyo dadka ka reebo can ilmunkari waxa xun oo munkarkana dadka ka reebo weeyaan waalxaafiduuna kuwa xifdiyo weeye dadkaasi lixuduud illaahi allah xuduudiisii iyo soohdimihiisii dadka xifdiyo oo u taagan weeyaan wabashir bishaaree nebiyullaahi moxamedow almu'miniina dadkaa mu'miniintaa u bishaaree yacani wixii loogu bishaarayn lahaa waa la gooyey u bishaaree buu rabbi subxaanahu watacaala leeyahay iimaankaas iyo wanaagga ay la yimaadeen inay hawaab adduun iyo aakharo ay leeyihiin taa ugu bishaaree marka attaa'ibuunadan waa khabar mubtadihiisii uu go-an yahay marka waxaan leenahay hum attaa'ibuunada sidaan usoo qadarannay uma ka dhigayna hum dadkaasi attaa'ibuun kuwa rabbigooda u noqdo weeyaan taa'ibiinta waa ayaga waay taa'ib waxaa la yidhaahdaa yacni الراجع إلى طاعة الله الراجع من الذنوب والمعاصي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى قفك معاصي ذي ذنوب تكسر نقضه طاعة إله سبحانه وتعالى النقضه أي التائب كاللي هذا marka dadkan dunuubtooda ka soo noqdaanoo allah bay u soo noqdaan wax xun oo dhan way ka tagaan wey alxaamidu alcaabiduuna kuwa rabbi caabudo weeyaan cibaadada ilaahay bay ku sifoobaan yacni maaragtay waa muxaafidiinoo way ilaaliyaan waxay xila- waxay ilaaliyaan cibaadada ilaahay yacni dad caabidiina way muttasifuuna bilcibaada waa dad rabbigooda caabudo marna aan ilaahay ku caasinaynin weeyaan alxaamiduuna kuwa rabbi ku mahadiyo weeye allah bay ku mahadiyaan fi saraa'i waaldaraa wa fi lcusri walyusri dhibka markuu jiro iyo markay barwaaqada jirto markay maaragtay fudaydka yihiin iyo marka dhibka uu haysto intaba rabbi subxaanahu watacaala ayay ku mahadiyaan oo nicmadiisa ay kaga shukriyaan weeyaan assaa'ixuuna dadkaas mu'miniinta ahee mujaahidiinta alsaa'ixuuna kuwa saa'imiinta ahee sooman wey siyaaxada laba macnoba mufasiriintu way ku fasiraan soomka waa lagu fasiraa maxaa yeele soomka wuxuu ka mid yahay cibaadada acmaasha la sameeyo kuwa ugu fadliga badan ayuu ka mid yahay maxaa yeelay qofka markuu sooman yahay wax alla wixii macmacaanahoo naftu ay jeclayd iyo shahawaadkiisoo idil ayuu ka tagaa hadday cabidii tahay hadday cunitaankii tahay haddii ay jimaacii tahay kulli waa uu ka tagaa weeyaan walidaalika ilaahay markuu maaragtay haweenka nebiga uu ammaanayey waxyaalaha ku ammaanay inay saa'ixaad yihiin haween saa'imaad oo soonkoodu badan yahay ayuu ku ammaanay yacni maaragtay oo fii suurati ataxriim casaa rabbuhu in طallaqa kuna an yubdi an yubadilah an yubdilahu aswaajan aswaajan khayra min kuna muslimaatin mu'minaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala marka waa ammaan weeyaan macnahaas in saa'ixaad saa'imaad lagu fasiro waa tafsiirka ay maarata mufasiriintii salafka ay ku fasiraan sida cabdullahi ibn mascuud iyo cabdullahi ibn cabbaas iyo mujaahid ibn jibri iyo saciid ibn jubayr cataa wagayruhum kulli waxay leeyihiin assaa'imuun baa loo jeedaa dadka saa'imiinta ah ayaa loo jeedaa weeyaan walidaalika ibnu katiir wuxuu leeyahay markuu aqwaasha keeno wuxuu leeyahy wahada asaxu alaqwaali waashharuha yacni maaragtay qowlka ugu saxsan uguna mashhuursan waa in saaimaad saa'imuun la yidhaahdo dadkii soonnaa in la yidhaahdo macno kale ay culammada ku fasiraan oo siyaaxada waxaa loo jeedaa asiyaaxatu waxaa loo jeedaa fii talabi alcilmi alsaa'ixuuna kuwa ardada wareego weeye in la yidhaahdo oo cilmigii raadintiisii ay u wareegaan walidaalika ayuu maaragtay sheekh naasir asicdi markuu aayaddaas isagana fasirayo wuxuu leeyahay in laiska caam yeelo oo ay maarata siyaaxada ay socodkiiba soo gasho ayaa wanaagsan oo maalan waxaa weeye yacni inuu talabulcilmi qofku u sabro ku safro oo saa uu u wareego yacni maaragtay inuu xaj oo kale aado oo safarkaa u galo cumro inuu u safro jihaad fii sabiili illahi inuu u safro waxa yacni maaragtay ziyaarat alaqribaa alaqaarib inuu dadka qaraabada soo ziyaarto u safro waxaasoo dhanba way kulminaysaa buu odhanaya weyaan marka saa'ixiinta dadkaas waxaa loo jeedaa macnahaas dambana waa dadka safarka acmaasha ilaahay dadka u dhowaysaa u safra ayaa loo jeedaa saasna maaragtay culummadu way leeyihiin sida sheekh naasir aan ka sheegay sheekh naasir sacdi aan ka sheegnay oo kale weeyaan jihaadka oo kale siyaaxada waa lagu tilmaamaa nusuus tilmaamaysa baa jiro sida maalan maaragtay xadiid abu daawuud oo uu warinayo fii sunanihi ou tasxiixinaayo sheekh naasir iddiin alalbani xadiida abi umaama wuxuu nabigeenna yani maaragtay wuxuu nin baa u yimid nin baa nebiga u yimid markaasuu yidhi yaa rasuul allah i'dan lii fi siyaaxa siyaaxadii ii idan socodkii inaan socdo ii idan markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam siyaaxatu ummatii aljihaadu fii sabiili illah ummaddeeda siyaaxadeeda iyo maaragtay wareegeeda socodka ay soconaysaa waa aljihaadu fii sabiili illah inay u socoto weeyaan macnahaas ayuu maaragtay jihaadka siyaaxada waa lagu daraa maadaama maaragtay dad mujaahidiina aan ka hadlaynay assaa'ixuuna dadka mujaahidiintana waa la odhan karaa weeyaan ibnu kasiir markuu yacni maaragtay keeno aharkaas siyaaxada wuxuu leeyahay walaysa almuraadu min asiyaxati ma qad yatafa- yat- yatafahamuhu bacdu man yatacabadu bimujaradi asiyaxati fi lard ma ahan buu leeyahay muraadka loo jeedaa asaa'ixuun kuwa socda marka la leeyahay dadka in badan oo ka mida waxa ay u malaynayaan inay cibaado ka dhigtaan wareegga la iska wareego oo la socdo dhulka oo la wareego oo maaragtay buuraha la fuulo oo godadka la galo oo bannaanada la iska wareego in cibaado laga dhigtaa wuxuu leeyahy fa ina hada laysa bimashruucin shay mashruuca ma aha qofku inuu iska wareego hadduusan cilmi dalabulcilmi raadinaynin haddii uusan raadinaynin maxaa la yidhaahdaa yani maxaa la yidhaha jihaad fii sabiilillah uusan ku jirin iska wareeg maarata waxaan gaalada ay samayso tuuristayaasha waxaa la yidhahda ay intay soo raraan meel walba wareegayaan oo kale taasoo kale looma jeedo ama dadka maaragtay yidhaahdo waxbaan cibaadaysanaa oo maaragtay tasawufka iyo waxa lamidka yidhaahdo ummaddan ka fogaanaynaayo kuhuufta iyo duurka maarata godadkaan iska gelaynaa taasoo kale looma jeedo weeyaan taasoo kale ma aha siyaaxadu lama yidhaah taasoo kale ibnu kaiir sidaasuu radinay hal maraa taa la ogol yahay halka maroo la ogol yahay markay fitan ay ma maaragtay magaalada ka dhacdo shiddadu badato oo qofka diinkiisii inuu ka fitnoobo oo ku sigtaa inuu markaas oo kale uu ka cararo magaaladii ka tago duurkaas xoogaa ariya intuu samaysto uu duurka iska dego markaas oo kale unbay nusuusta u ogoshahay sida xadiidka imaam albukhaari fii saxiixii ku sugnaa xadiida abi saciid alkhudri radia allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yuushiku an yakuuna khayra maali rajuli hanamun yatbacu biha shacfa shacafa aljibaali yani wuxuu leeyahy shacafa aljibaali wa mawaaqica alqatar yafiru bidiinihi min alfitani yani wuxuu leeyahay wakti waxaa yani addoonka qofka uu u dhow yahay inuu noqdo khayr xoolihiisa kan ugu khayrka badan xoogaa aryaho buuraha maaragtay korkooda uu ku ilaashado iyo meelaha roobka uu jiro baadiyahaas uu ku ilaashado isagoo diinkiisii la cararayo fitno kala cararayo marka waktiga buurahaas in la aado iyo duurka in la aadaa siyaaxo ahaan laga dhigayo waa markuu qofka diinkiisa la baxsanayo weeyaan laakiin inta kale in la yidhaahdo duurkan wareegi cibaadaana ka dhiganaya wax saxa ma aha saa'ixuunta marka labada macnoba mufasiriinta way ku fasiraan laakiin mufasiriinta salafku waxay u badan yihiin in asaa'imuun la yidhaahdo weeyaan alaamiruuna kuwa farayo weeye dadka mu'miniinta mujaahidiinta bilmacruufi wanaagga dadka farayo weeyaan macruufkay dadka faraan oo khayrka yani wix alla wixii wanaaga oo dhan bay faraan is waa soo booday alraakicuuna baa ka soo booday sax wa alraakicuuna dadka rukuucsan weeye waa dadka raakiciinta ah asaajiduuna wasaajiduuna kuwa sujuudsan wey marka sujuudda iyo rukuuca waxa weeye waa arkaan oo salaadii ka mid ah wey marka waa dad musalliinahoo salaadoodii badiyo maadaama rukuucdii iyo sujuuddii ay salaada kulminayso waa dad cibaado badan oo aad ilaahay u caabudo salaada aad u tukado weeyaan alaamiruuna bilmacruufi waa dadka shayga wanaagsan dadka faro alaamiruuna walaamiruuna dadka faro wey bilmacruufi wanaagga dadka maaragtay kuwa faro weeyaan macruufka inay dadka faraan bay u taagan yihiin wixii sharciga lagu yaqaano macruuf tacriiftiisa horaa usoo marnay weeyaan waxa weeye wax alla wixii waajibaad ah oo dhan way farayaan mustaxabaadka waxa ahoo dhan oo la jecel yahay oo wanaagsan iyo sunnooyinkana way faraan dadka wannaahuuna dadka reebo weeye can ilmunkari munkarkana way ka reebaan marka wax alla waxay u yani waxay u taagan yihiin dadka inay munkaraadka ka zajriyaan oy ka reebaan wax alla wixii shareecada khilaafsan inay ay reebaan wax alla wixii allah iyo rasuulkiisa ay reebeen ayay dadka ka reebaan weeyaan waalxaafiduuna kuwa ilaaliyo weeye lixuduud illaahi alla soohdimihiisa kuwa xifdiyo wa fii taxliilihi wa taxriimihi wuxuu rabbi xalaaleeyo way ilaaliyaanoo saas u xalilaan way xalaaleeyaan wuxuu rabbi xarimo way xarimaanoo uma dhowaadaan way ka fogaadaan arrinkaasna waxa weeye waa dad diinka ilaahay xuduuddiisii yaqaano wey wuxuu rabbi maaragtay amray iyo wuxuu reebay wuxuu xalaaleeyey wuxuu xarimay dad garanayo cilmi u leh yacni kitaabka ilaahay dad yaqaano weeyaan wabashir bishaaree nabiyullaahi moxamedow almu'miniina dadka mu'miniinta ah ee sifooyinkaa wan wanaagsan yacni ku sifoobay dadkaas u bishaaree marka shaygii loogu bishaaraynayay baa la jaray u bishaaree baa la yidhi yacni waxaa ugu bishaaraysaa yacni bisawaabi addunya waalaakhira adduun iyo aakharaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo hawaabtiisa iyo ajrigiisa uu siinayo taa ugu bishaaree marka culimmadu waxay leeyihin waxaa loo gooyey liyacumma jamiica maa yatara ma yacni maa rattaba cala aliimaani min hawaabi addunya waalaakhira inay arrinkaas uu kulmiyo wax alla wixii ka ratibmaya acmaashaas oo hawaab adduuniye iyo aakhare ah inuu kulmiyo darteed walidaalika miqdaarkeeda hawaabtaas bishaaradaas intay la eg tahay hadba waxay leeyihiin culummadu qofka camalkiisa iyo iimaankiisa iyo inta uu yahay xaalkiisa unbuu maaragtay noqonaya lagu abaalmarinayaa quwatan wa dacfan markuu iimaan qawiya leeyahay oo cibaadadiisa taacadiisu ay sarrayso wanaagga wanaag ajri fara badan buu ka helayaa weya markuu daciif yahay ama taag yacni cibaadadiisa iimaankiisa uu daciif yahayna ayadana qadarkiisa un baa laga abaalmarinaya weeyaan ma kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba ma kaana ma ahaanin yani maa yasixu wey wax ansaxaya ma aha walaa yenbagii wax haboon ma aha lilnabiyi nebiga oo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uma habboona waaladiina aamanuu mu'miniintii nebiyullaahi moxamed rumaysay ayagana uma habboona oo wax ansaxaya ma aha an yastakfiruu inay dembi dhaaf u weydiiyaan lilmushrikiina dadka mushrikiinta ah shirkiga dadka ku sugan inay dembi dhaaf allah u su'aalaan wax u habboon ma aha nebigiiyo dadkii mu'miniinta ah walow kaanuu kuwaa mushrikiinta haba ahaadeen ulii qurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba haba noqdeenbe qaraabadaas dadku kuugu dhow haba ahaadeen goormo laakiin min bacdi maa tabayana markuu caddaaday dabadeed lahum markuu caddaado dabadeed lahum nebiga iyo mu'miniintii oo u caddaado annahum dadkii mushrikiinta ahaayee istikfaarta u weydiinayeen asxaabu ljaxiimi naarta jaxiime la yidhaahdaa ahalkeedii dadkii gelaya asxaabteedii inay yihiin markay ogaadaan oy u caddaato dabadeed inay istikfaar iyo dembi dhaaf u weydiiyaan wax habboon ma aha weeyaan saasuu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay marka aayaddan sababta ay ku soo degtay waxay culammadu leeyihiin sida imaamu axmed oo warinaayo imaamu albukhaari imaamu muslim xadiiu xadiisu musayib yacni maaragta wuxuu leeyahay markii abu aalib ay geeridu ku timid oo sakaraatulmowtka uu ku jira nebiga adeerkii ayaa rasuulku u soo galay calayhi salaatu wasalaam ayadoo ay la joogaan abujahl iyo nin la yidhaahdo cabdullaahi ibni abi umaya labadaa nin oo mushrikiinta odayaashoodii ka mid a abu aalib ay la joogaan abu aalibna uu sakaraadkii hayo nebiga markuu arkay inuu dhimanayo buu kelimatu tawxiid u bandhigoo yidhi ee cammi qul laa ilaaha ila allah kelimatan uxaaju laka cinda allahi caza wajal adeerkayow hal kelimad dheh laa ilaaha ila allah dheh waa kelimadan ilaahay subxaana wa tacaala berri kula doodo idhaahdo adeerkay laa ilaha illa allah kelimadaasu ku dhintay aan idhaahdee aan maaragtay rabbi maaragtay aan berrito xujo ahaan kaaga dhigtee kelimaddaa dheh buu yidhi markaasa abujahl iyo cabdullaahi bni abi umaya waxay yidhaahdeen ya aba aalib atargabu can millati cabdilmualib miyaad ka tegaysaa ood nacaysaa cabdilmualib diintiisii oo shirkiga ahayd miyaad ka tegaysaa markaasuu wuxuu ku dhintay abu aalib isagoo leh ana calaa millati cabdilmualib cabdilmualib oo aabbihii iyo nebiga awowgii diintiisii baan ku suganahay isagoo leh diinu shirkigii ayuu maaragtay halka uu ku dhintay markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam la astakfiranna laka maa lam unha canka waan kuu dembi dhaaf weydiini haddaan la iga reebin haddaan la ii diidin oo allah iga reebin dembi dhaafaan kuu weydiinaya markaasa aayaddan soo degtay bay leeyihiin waxaa kaloo soo degtay baa la yidhahdaa aayadda innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa walidaalika markay culummada maaragtay usuul tafsiirka ka hadlayo markay mas'aladan ka hadlayaan wax munaafaada isdiida ma laha bay dhahaan inuu maaragtay labada riwaayaba in la yidhaahdo aayaddan ayay maaragtay sabab nusuulkii ah sabab nusuulka waa aayaddan in la yidhaahdo ama in la yidhaahdo nasalad fii kada saanay ku soo degtay ama sababu nusuuli haadihi alaaya waxa weeye ana kada كان سبب نزول هذه الآية إلا يرادا wax farqiga u dhaxeeya male marka tan hal la yiraahdo innaka laa tahdi man ahbabta hal la yiraahdo ama aayadan halkan ku jirta suurata tawba hal la yiraahdee wax maanica ma laha weeyaan nazalat fi kadana waa la dhihi karaa sababu nuzuuli haadihi alaayana kan waa la odhan karaa weeyaan marka labadaba wax dhibaho ku jiraayi lama arko ay maaragtay ay odhanayaan mufasiriintu weeyaan maa kaana lilnabiyi maa kaana markii qur-aanka ku aragto laba macno unbay uu qur-aanku leeyahay qur-aanka uu ku leeyahay maa kaanada in nafyi loo jeedo iyo in nahyi loo jeedo nafyi iyo nahyina waa kala fahmaynaa nafyi waxaa la wixii la diiday nahyina adiga waxa lagaa reebaya weeye marka nafyiga markay ku timaado yacni maaragtay sida la yidhahdo kale maa kaana linafsin an tamuuta ila biidni illaahi waa maadaas naafiya la yidhaahdaa laakiin tan oo kale marka la joogo waa bimacna nahyi wey maa kaana lilnabiyi yacni uma ahaanin weeye wax ka ansaxayo ama suuragal u ah ma ahan saasoo kale baa loo jeedaa weeyaan marka bimacna nahyi wa bimacna nafyi labadaba way ku timaadaa hadda middaana waa bimacna nahyi weeyaan oo marka loo jeedo maa yenbagii walaa yaliiqu walaa yasixu wax ansaxayo ama u habboon ma aha weeyaan lilnabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam waaladiina aamanuu mu'miniintii uma habboona an yastakfiruu lilmushrikiina mushrikiinta inay dembi dhaaf u weydiiyaan yacni waxa weeye liman kafara biاllah wa cabada maca allahi hayra qofka kufri la yimid allahna cid kale la caabudo inay dembi dhaaf u su'aalaan wax suuragala ma aha weeyaan walow kaanuu haba ahaadeen ulii qurba qaraabo kuwa u saaxiib ah haba noqdeen maxaa yeelay yacni maaragtay qaraabanimadu mar hadduu shirki ku dhintaahay qofku waa go'day qaraabo ma aha qaraabo kuwa ma aha weeya mar hadduu mushrik yahay oo shirka uu ku dhintaa waa kala tagteen adna aa muslim tahay marka inay istikfaar iyo dembi dhaaf u weydiiyaan ma aha walow kaana ulay qurba aabbahood walaalahood maaragtay kuway dhaleen ilmahoodii waxay doonaan ma ha noqdeene istikfaar inay u weydiiyaan yacni maaragtay wax saxa ma aha weeyaan goormo laakiin wakhtiga aysan saxda ahayn min bacdi maa tabayana markuu caddaaday dabadeed lahum ayagoo u caddaado annahum asxaabu aljaxiimi naarta jaxiimo la yidhaahdaa ahalkeedii dadkii gelay inay yihiin markay ogaadaan dabadeed inay istikfaar u su'aalaan wax saxa ma aha yacni saasay leeyihin maxaa yeelay qofka markuu shirki ku dhinto faqad xaqat calayhi kelimatu alcadaab kelimatu alcadaab ayaa maaragtay ku xaq noqotay waxaa waajib ku noqonaya alkhuluudu fi nnaar inuu naarta ku waaro baa waajib ku noqonayso sidaa darteed shafaacatu shaaficiin waxba ma tarto cid kasta u shafeecdo shafaacadeedii tari mayso istikfaarta dadka mustakfiriinta ay waxba u tari mayso weeyaan waxay u taraysa lama arka wey walidaalika cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray kaanuu yastakfiruuna lahum saxaabada iyo maaragtay mu'miniintu waxay ahaayeen mushrikiinta qaraabadooda kuwa dembi dhaaf u weydiiyo xataa nazalat hadihi alaaya ilaa aayaddan ay kasoo ka soo degto oo loo caddeeyo istikfaartay u weydiin jireenoo ilaahay dembi dhaaf u weydiin jireen falamaa nazalat amsakuu can alistikfaari liamwaatihim markii aayaddan soo degtay yacni waxa weeyaan waxay ka joogsadeen inay mushrikiintu wixii shirki ku dhinto inay dembi dhaaf u weydiiyaan bay ka istaageen mar hadday ogaadeen qofka inuu shirki ku dhintay istikfaar uma weydiin jirin weeyaan markaasu wuxuu yidhi walam yanhahum an yastakfiruu lilaxyaa'i xataa yamuutuu lagamana reebin allah kama reebin inay dadka nool istikfaar u weydiiyaan ilaa ay ka dhintaan markaa kabacdi baa uma anzala allah allah wuxuu soo dejiyey wamaa kaana istikfaaru ibraahiima aayaddaa ka dambayso markii aayaddaa soo degtay ayay maaragtay ka joogsadeen in xataa kuwa nool haddayba mushrikiin yihiin inay istikfaar u weydiiyaan weeyaan wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah marka yacni arrintan istikfaarta marba hadduu qofku mushrig yahay istikfaar ma laha waxaa dhacda marka in ay dadka yacni maaragtay mu'miniinta yidhaahdeen oo nebiyullaahi ibraahiimba aabbihiisoo dembi dhaaf ilaahay u waraystaye diinta nebi ibraahimna waa diinteennii wey tii baa marka laga reebaya wamaa kaana istikfaaru ibraahiima nebi ibraahim dembi dhaaf weydiintiisii liabiihi aabbihii ou dembi dhaafka u weydiiyey ma aha ma aynan ahayn ilaa can mawcidatin ballanqaad mooye oo wacadahaa oo ballan qaaday istikfaartaasi ibraahiim iyaahu aabihii oo u ballan qaaday inuu u dembi dhaaf weydiiyo ilaahay u su'aalo ayuu aabbihii u ballan qaaday laakiin falamaa tabayana markuu caddaaday lahu ibraahiim falamaa tabayana markii ay caddaatay lahu liibraahiima nabiyullaahi ibraahiim kolkay u caddaatay annahu aabbihii caduwun inuu cadow yahay lilaahi alla inuu cadow u yahay cadow ilaahay inuu yahay markuu ogaaday ee u caddaatay ibraahiim tabara'a minhu wuu ka beri noqday aabbihiisii istikfaartii dembidhaafku u weydiin lahaa wuu ka beri noqdo bannaankuu ka istaagay weeyaan maxaa yeelay ina ibraahiima nabiyullaahi ibraahiim laawaahun mid maaragtay noqod badan wey oo ilaahay u noqod badan weeyaan xaliimun oo dulqaad badan haddana yacni maaragtay mid dulqaad badan weeyaan aydan yacni waxa weeye qofka markuu shirki ku dhinto ilaahay inuusan u dembi dhaafaynin qur-aanka in badan buu rabbi noogu sheegay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa fi suurati anisa baan kusoo marran laba jeer ayadoo lagu sheegayo weeyaan marka yacni istikfaartan marka ee ay saxaabadu ka dhigteen nabiyullaahi ibraahim yacni ay ka dhigteen istikfaartiisa allah wuxuu sheegay inay ahayd wacdi iyo ballanqaad oo nabiyullaahi ibraahim uu aabbihii u ballan qaaday laakiin meesha ugu ballan qaaday iyo siday ahayd aayadda nooma sheegin wuxuuse rabbi noogu sheegay fii suurati maryam markuu aabbihii kala hadlay oo cibaadadu u sharxay oo maarata wuxuu caabudaayey shaydaan uu yahay asnaam uu yahay markuu u sharxay oo tawxiidka u caddeeyey nabiyullahi ibraahim aabbihi wuxuu ku yidhi araagibun anta can aalihatii ya ibraahiim lain lam tantahi laarjumannak wahjurnii maliya yacni wuxuu yidhi ma ilaahyaashaydii cibaadadeedii baad nacaysaa haddaadan ka joogsanin oodan arrintan iska yani faraha ka qaadin dhagax baan kugu dilayaa mana is arkayno wahjurnii maliyan muddo badanna iga maqno hadalladaa markii uu yidhi nebi ibraahim wuxuu yidhi aabbihii ku yidhi qaala salaamun calayka saastakfiru laka rabbii inahu kaana bi xafiya yani hadalkaasuu ku yidhi inahu kaana bi xafiya nabadgelyo ilaahay korkaada ha yeela macnaha waa kaa tegey weeye aabba waa ku daayey weeyaan dembi dhaafan ilahay kuu weydiin doona saastakfiru laka rabbii ilahay baan dembi dhaaf kuu weydiin doona marka ballanka uu qaaday waa ballankaas fii suurati maryam ilaahay noogu sheegay inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiin doono taas ayuu ballantaas u qaaday laakiin markii nabiyullaahi ibraahim ay u caddaatay aabbihii inuu cadow ilaahay yahay wuu ka beri noqday inuu kufri ku dhimanaayo shirki ku dhimanayo markuu ogaaday istikfaar dambe uma weydiinin oo farahu ka qaaday weeyaan walidaalika ayuu maaragtay yani ma imaam axmed wuxuu warinaya bisanadin saxiixin can burayda wuxuu leeyahay kunaa maca nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebigaan la jirnay buu leeyahay wanaxnu fii safarin fanazla bina wanaxnu qariibun min alfi raakibin yani wuxuu leeyahay nebiga ayaanu la jirnay markaasaan safar baanu raa safar baan u raacnay meel buu markaa nebiga degay calayhi salaatu wasalaam annagoo kun qof ku dhow yani cadadkeennu kun ou ku dhow yahay markaasuu fasallaa rakcatayn nebiga laba ragca buu tukaday uma aqbala calayna biwajhi markuu labadii ragco tukaday ayuu wejigiisana soo aadiyey annaguu noo soo jeestay xaggeenna wacaynaahu tadrifaan iyadoo labadiisii indhood ay ilin ka socota nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa faqaama ilayhi cumar bnu lkhaaab nebigoo ilin ay ka daadanayso ayaa cumar bnu khaaabba u istaagay wafadaahu bilabi waalum yani wuxuu yidhi biabi anta wa ummii ya rasuula allah aabihii hooyadii buu ku furtay yani saasaa loo jeeda markaasuu weydiiye oo yidhi yaa rasuula allahi maalak maxay tahay xaalkaada waa maxay ilintan maxaa kaa keenay nebiga markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inii sa'altu rabbii caza wajalla fi listikfaari liummi falam ya'dan lii fadamacat caynaaya raxmatan laha min annaar yacni hooyaday rabbigay baan waxaan u weydiiyey hooyaday istikfaar iyo dembi dhaaf inaan dembi dhaaf ilaahay uu dhaafo dunuubteeda u dhaafaan rabbi u weydiiyey falam ya'dan lii ilaahay iima ogolaanin allah sidaas bay marka indhahayga u ilmeeyeen raxmatan laha min annaar hooyaday oon uga naxariisanayo naar aan uga naxariisanayo darteed ayay ilintaas iga timid buu leeyahay sidoo kaleeto ibnu jariir atabari wuxuu warinayaa sanad saxiixan oo ku warinaya can sulaymaan ibni burayda can abiihi burayda wuxuu leeyahy ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam lama qadima maka maka markii uu yimid ataa rasma qabrin fajalasa ilayhi fajacala yukhaatibu uma qaama mustacbiran faqulnaa ya rasuula allah inaa ra'ayna bima sanacta yani wuxuu yidhi nabiga markuu maka yimid ayuu wuxuu u tegey meel qabri ah buu tegey qabri buu ag fadhiistay markuu fadhiistay buu qabrigii hadal uu hadlayay buu yidhi kabacdi buu noo soo noqday isagoo ilin ay ka daadanayso nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu waxaan weydiinay rasuulka ilaahayow waan arkaynaa waxa aad samaynayso waa maxay ilintan maxaa kaa keenay baan weydiinay markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inii sa'altu rabbii fii ziyaarati qabri ummii faadina lii wasta'dantuhu fi listikfaari laha falam ya'dan lii rabbigay baan waxaan weydiistay hooyaday qabrigeeda inaan soo ziyaarto waa ii ogolaaday ilaahay subxaana wa tacaala inaan maarata qabriga hooyaday tago oo soo ziyaarto waxaan weydiistay inaan dembi dhaaf u weydiiyo istikfaar baan ilaahay u weydiiyey waa la ii diiday buu yidhi la iima ogolaanin markaasu wuxuu leeyahay yani saxaabigaasi famaa ru'ya baakiyan akthara min yowmaidin nabigeennu oynayo lama arkin buu leeyahay maalintaas oohinta uu ooyey mid ka badan nebiga ooyey lama arag buu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka xadiidkaas sanadkiisu waa sanad saxiixa weeyaan weye sanadkiisu waa sanad saxiixa weeyaan marka istikfaar nebi uma ahaanin mu'miniin uma aha tan nebiyullaahi ibraahiimna waa ballan bay ahayd ballankiina markii uu ogaaday inuu cadow ilaahay yahay waa uu ka bari noqday sidaas ayaa maaragtay yani allah subxaanah wa tacaala uu leeyahay sida maalan fii suurati almumtaxina ba rabbi noogu sheegay qad kaanat lakum uswatun xasana fii ibraahim waladiina macahu id qaaluu liqowmihim ina buraa'u minkum wmima tacbuduuna min duuni illah kafarna bikum wabada baynana wabaynakum alcadaawatu walbagdaau abada xata tu'minuu billahi waxdahu ila qawla ibraahiima liabiihi laastakfirana lak taa dayashana laguma jirto laguma dayanayo nebi ibraahim waa lagu dayanaya oo waxaa looga danaya looga dayanaya kufriga nacaybkiisa shirkiga nacaybkiisa looga dayani laakiin ila qawla ibraahiima liabiihi la astakfirana lak aabbihii oo mushriga inuu yidhaahdo dembi dhaafaan ku weydiinaya halkaa lagaga dayan maayo yani maaragtay loogama dayanayo marat saasoo kale baa loo jeeda wy wamaa kaana istikfaaru ibraahiima nabiyullaahi ibraahim dembi dhaaf weydiintiisii liabiihi aabihi oo u weydiiyey ma aha ma aysan ahayn ilaa can mawcidatin ballanqaad oo wacadahaa istikfaartaas ou ballan qaaday iyaahu isagoo u ballanqaaday aabbihii oo u ballanqaaday weya falamaa tabayana markuu caddaaday yani nebi ibraahim falamaa tabayana markay caddaatay lahu ibraahim annahu aabbihii caduwun cadow inuu yahay lilaahi alla u yahay tabara'a minhu wuu ka bari noqday maxaa yeelay ina ibraahiima nebi ibraahim laawaahun yani waxa weeyaan yani mid noqod badan weeyaan ay rajaacun ila allahi wey mid ilaahay u noqod badan weeye fii jamiici alumuur waa mid dikri badan weeye kaiiru dikri wاdducaa'i wاlistikfaari wاlinaaba intaba waa layidhaha awaah lanna alawaah waa facaal wasanka la yidhaahdo weeye oo mubaalaga loo jeeda kaiiru ta'awuh baa loo jeeda waa mid noqod badan oo ilaahay u laabasho badan oo duco badan oo dikri badan oo istikfaar badan weeyaan xaliimun haddana dulqaad badanoo maaragtay yani xilmi iyo raxmad badanoo khalqiga u naxariisto weeyaan marka yani nabiyullahi ibraahim sidaas ayuu rabbi ku tilmaamay subxaana wa tacala walidalika cabdullahi bn cabaas wuxuu dhihi jiray ma zaala ibraahimu yastakfiru liabiihi xata maata falama tabayana lahu anahu caduwun lilahi tabara'a minhu nebi ibraahim inuu aabbihii u ducaynayo kama uunan zuulin oo dembi dhaaf u weydiinayo ilaa aabbo ou ka dhinto kufri ou ka dhinto markuu ogaaday inuu gaalnimo ku dhintayna nebi ibraahim markaasuu ka bari noqday oo bannaanka ka istaagay weeyaan wama kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum ma yattaquun wamaa kaana ma ahaanin yani maa yanbagii walaa yasixudii oo kaleeto weeyaan waa tii nahyiga ahayd wey wamaa kaana allahu maya waa tii naafiyada tii ahayd wey wamaa kaana allahu alla ma uusan ahaanin tii nafyiga ahayd weeyaan macnihii nahyigi ma aha allah ma uunan ahaanin liyudilla mid dhumiyo qowman dad mid baadiyeeyo ma unan ahaanin bacda id hadaahum markuu hanuuniyo dabadeed allah dad ma dhumiyo xataa yubayina intuu u caddeeyo lahum dadkaasi maa yattaquuna waxay iska ilaalinayaan waxay ka dhowrsanayaan ilaa uu u caddeeyo ilaahay dad ma baadiyeeyo maxaa yeelay ina allaha alle caliimun allihii cilmila weeye oo og bikulli shayin wax kasta kulligiibu ogyaho cilmi u leeyaha weeyaan marka ma kaana wamaa kaana allahu liyudila qowman maadaas waxaan riwaatii naafiyada ahayd wey allah macnaha aayaddan waxa weeye sida ay maaragtay laba macno bay mufasiriintu ku sheegaan in la iska caam yeelo iyo in laga dhigo dadkii mustakfiriinta ahaayee mushrikiinta dembi dhaafka u weydiinayay ayay aayaddan loo jeedaa macnahaas dambe ibnu jariir itabari baa ku fasirayo waxaa ku fasirayo maaragtay alimaamu albagawi labadaas ayaa ku fasiraya ibnu jariir oo kale wuxuu leeyahay wamaa kaana allahu liyaqdiya calaykum fi istikfaarikum limawtaakum almushrikiin bidalaali bacda id razaqakum alhidaaya yacni hadalkaasuu leeyahay allah ma uunan ahaanin mid idinku xukumo yacni baadi idinku xukumo mushrikiintii aad dembi dhaafka u weydiinayseen darteed baadi idinkugu xukumi maayo yacni idinkugu xukumi maayo istikfaartaas aada istikfaarta la timaadeen maxaa yeelay ilaahay wuxuu idinku irsaaqay iimaan wuxuu idin siiyey maaragtay rasuulka rumayntiisii baad la timaadeen sidaa darteed maaragtay yacni baadi la idinku xukumi maayo wakadalika bakawina sidaas oo kale ayuu maaragtay macnahaas oo kale ayuu ku fasira wuxuu leeyahay ma kana allahu liyaxkuma calaykum bidalaala bitarki alawaamiri bilistikfaari lilmushrikiin yacni ilaa laydiin caddeeyo inaad istikfaar u weydiisaan ilaahay idinku baadiyeen maayo idinku dhumin maayo laakiin markii laydiin caddeeyo oo laydinka reebo o la yidhaahdo mushrikiinta istikfaar ha u weydiinina kabacdi haddii aad istikfaar u weydiisaan dalaalkiina la xukminaya weeyaan baadinimaa laydinku xukminaya macnahaas ibnu jariir itabari iyo imaamu albagawi labadaba way ku fasiraan weeyaan in la iska caam yeelo sida daxaak ibnu musaaxim oo ka mid ah mufasiriintii salafka ka mid ah yacni wuxuu leeyahay ma kaana allahu liyucadiba qowman xataa yubayina lahum ma ya'tuuna wamaa yadaruun allah ma aha mid dad cadaabo baadi ku xukumo ilaa uu u caddeeyo waxa ay maaragtay la imaanayaan iyo waxay ka harayaan ilaa uu u caddeeyo marka macnaha ilaa dadka xujada lagu oogo oo waxa ay iska ilaalinayaan oo xaaraamta ah oo rabbi uu xarimay yacni maaragtay cadaabka gaarsiinayo ilaa loo caddeeyaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka baadi ku xukumi maayo weeyaan marka wamaa kaana allahu alla ma uusan ahaanin liyudilla qowman dad mid baadiyeeyo ma uusan ahaanin allah subxaana wa tacaala dad ma dhumiyo oo ma baadiyeeyo dariiqa xaqa kama dhumiyo bacda id hadaahum markuu hanuuniyo islaamnimo iyo iimaan oo siiyo dabadeed dariiqa xaqa ka dhumin maayo baadi ku xukumi maayo xataa yubayina intuu u caddeeyo lahum ayaga maa yattaquuna waxay iska ilaalinayaan yacni waxay iska ilaalinayaan oo maaragtay nahyigii wixii laga reebay ah ilaa uu u caddeeyo laakiin markii loo caddeeyo dabadeed hadday ka hari waayaan yani markaas kabacdi facinda dalika yastaxiquuna dalaal baadida waa mutaysanaya markaasoo kale in lagu xukumo yani alxukmu calayhim bidalaal baadi in lagu xukumaa marka kabacdi way way maaragtay way mutaysanayaan weyaan ina allaha alla subxaanah watacaala xaliimun allihii og wey bikulli shayin wax kasta kulligii ayuu allah cilmi uleeyahay shay kasta kulligii waa og yahay waxaaba ka mid ah yani shayga og yahay xaajatuhum ilaa bayaani ma yaxilu lahum wayaxrumu calayhi baahida ay dadku u qabaan inuu rabbi u caddeeyo wuxuu rabbi u xalaaleeyey wuxuu ka xarimay taa lafteeduu rabbi og yahay sidaa darteed bu marka waxay nahyigo dhan uu sidaa ugu caddeeyaa weeye allah subxaana wa tacaala ina allaha alleh lahu allah wuxuu leeyahay mulku samaawaati waalard samadaha iyo ardada maamulkooda iyo tasarufkooda isagaa iska leh maaligoodi waa isaga wey sow doono ugu tasarufaa weeyaan yuxyii wuu nooleeyaa wuxuu doono ayuu abuuraayoo nooleeyaa wa yumiitu wuu dilaa wixii uu nooleeyey oo abuuray ayuu dilaa allah subxaanahu wa tacaala wamaa lakum idinkan idiima sugnaani min duuni illaahi alla sokadii wax alla ka soo haray min waliyin mid idinka weli idin ahoo yacni dur idin haysta dhibaato idin haysataa idinka qaadi karaa idinma sugnaanin weeyaan walaa nasiirin mid idiin gargaarana idiinma sugnaaninoo nafci iyo wanaag iyo waxtar idinka maqan mid idiin soo jiidi karaana malihidiin waa taa waa taas weeyaan marka yacni aayaddan allah inuu tasaruf mutlaqa leeyahay koonkan isaga ou maamusho sow doona u maamusho ayuu rabbi noogu sheegi weeyaan wuxuu allah leeyahay in allaha alla subxaanahu watacaala lahu mulku samaawaati waalard mulku samaawaati waalardi yani waxa weeyaan yaxkumu maa yashaa huwa almaaliku lmutasarifu lijamiici almakhluuqaat asagaa maaliggeeda ahoo ku tasarufo sow doona buu yeelaa cid kula doodi kartaa oo ku qabsan kartana lama arka koonkan maamulkiisa wey yuxyii allah wuu nooleeyaa yani tadbiirtii koonkan waxaaba ka mid a maar tasarufka koonka uu leeyahay alixyaau walimaata inuu leeyahay isagaa wax nooleeyo isagaana wax dilo yuxyii allah wuu nooleeyaa wax alla wuxuu doona u abuuraa wa yumiitu wuuna dilaayo wax alla wuxuu doona buu dilaa weeyaan wamaa lakum idinkan idiima sugnaanin min duuni illaahi alla wax ka soo haray idiima sugnaanin oo min waliyin mid idiin gargaara ah ay waliyin yatawallaa yani yatawallaakumaa loo jeedaa yajlibu almanaafica lakum nafci idiin soo jiido walaa nasiirin mid idiin gargaaro oo yadfacu cankum almudaara dhibaatooyinka idinka qaado idinka dafcin karaana yani maaragtay idiima sugnaanin weeyaan mid nafci idiin keeno weli idiin noqdo naasir idiin gargaaro oo dhibka idin haysta idinka qaadaa ma lihidiin weeyaan ma aada lihidiin wey marka aayaddan waxay leeyihin culummadu waxa weeye taqwiyatun lima taqadama min altabaru'i min almushrikiin in mushrikiinta laga bari noqdo ayaa lagu xoojinaya laleeyahay allah ogaada rabbiga amarkaas ka bari noqdo mushrikiinta istikfaartooda idin yidhi waa allah koonkaas maamulkiisa iska leh weeyaan waxaa kaloo ku jiray leeyihiin wairshaadun lilmu'miniina an yatawakaluu calaa rabbihim mu'miniinta inay rabbigooda tala saartaan cid kalena aysan ka baqin walaa yarhabu min ulaa'ika almushrikiin mushrikiintaas iyo shurakadoodana inaysan ka baqin ayaa ku jirta bay leeyihiin marka joojiya istikfaartoodii wey taasoo kale macnahaasa ku jira bay leeyihiin laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum fi saacati alcusrati min bacdi ma kaada yaziiqu quluubu fariiqi minhum laqad taaba allaahu allah wuu ka tooba aqbalay cala nabiyi nebiga ayuu ka tooba aqbalo nabiyullaahi moxamed ah waalmuhaajiriina dadkii hijrooday oo dalkoodii iyo maaragtay xoolahoodii ahalkoodii ka soo hijrooda muhaajiriinta ah ayagana wuu ka tooba aqbalay waalansaari dadkii u gargaaray nebiga iyo muhaajiriinta iyo diinka ilaahay u gargaarayna wuu ka tooba aqbalay allah subxaana wa tacaala aladiina ansaartii iyo muhaajiriintii ittaba muhaajiriintii iyo ansaartii ittabacuuhu nebiga raacay calayhi salaatu wasalaam fii saacati alcusrati shiddada iyo dhibka waktigiisii raacay waa qaswatu tabuuka loo jeedaa tabuuka wati waqti alcusra jeysh alcusra la yidhaahdaa yacni maaragtay waktiga ghaswat alcusra lagu magacaabaa dadka tabuuka raacay dadkaas ilaahay waa ka tooba aqbalay wey goormay raaceen min bacdi maa kaada markuu sigay dabadeed yaziiqu inuu leexdo quluubu fariiqin koox laabahood oo minhum yacni maaragtay muhaajiriintii ansaartii ka mid ah quluubtooda inay leexata ay sigtay uma markaa kabacdina taaba allah wuu noqday oo wuu ka tooba aqbalay calayhim dushoodabuu ku laabtay oo toobadii buu ka aqbalay maxaa yeelay innahu allah ra'uufun allihii turid badan weeye bihim dadkaa mu'miniinta mid u turid badan weeye raxiimun naxariisasho badan oo bihim ayaga u naxariisasho badan weeyaan laqad taaba allahu cala alnabiyi waalmuhaajiriin yacni aayaddan waxa weeye towbada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo allah uu ka towba aqbalay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dunuubtiisa ilahay waa u dhaafay liyakfira laka allahu ma taqadama min dembika wamaa ta'ahar towbadan la sheegayo culammada waxay leeyihiin ay ku fasiraan maadaama ay maaragtay munaafiqiintii markii ghaswatu tabuuk la aadayey ay munaafiqiintu inta u yimaadeen cudurdaarre ay u sheegteen cudurdaarre ay sheegeen oo u idnayo maaragtay inay ka fadhiistaan markay cudurdaarteenna uu ka ogolaaday taasaa loo jeedaa waana aayaddii aan soo marnayo cafa allaahu canka lima adinta lahum lagu canaananayo kaleeto ayaa loo jeedaa ilaahay ha ku cafiye maxaad u idantay ood ugu ogolaatay jihaadkii ka hara maxaa u tiri munaafiqiintii saasaa loo jeedaa bay leeyihin amaa mu'miniinta muhaajiriinta iyo ansaarta maadaama waktiga la safrayey ile towbada waa laga tooba aqbalay baa la yidhi waktiga la safrayey wakti aada u dhib badan buu ahaa wakti runtii aada iyo aada u shido badan oo maaragtay yacni rafaad wakti kulayl shido badan uu jiro aan soo marnay munaafiqiintu ay yidhaahdeen laa tanfiruu fi lxari aan soo marnay halka ay gaarsiiyeen shido badan ay jirtay marka waktigaas ayaa quluubtoodii waxaa galay yacni maaragtay xoogaa raaxada dhankeeda inay u leexdaano dagaalkii iyo khaswadii ay ka haraano oysan ka qayb qaadanin nebiga aysan raacin iyo wax lamida baa loo jeedaa marka xoogaagaas yarkaahoo loo leexday yacni maaragtay shiddada kacararkeedna dhibaatada jira laga baqayay iyo oonka iyo haraadka iyo gaajada yacni iyo kulaylka jira daraaddeed ayaa hadalkaas yacni maaragtay loo leeyahay saasay maaragtay odhanayaan walidalika ibnu jariir atabari wuxuu warinaya cumar ibn khataab uu ka warinayaa cumar ibn khataab wuxuu leeyahay waxaan baxnay nebigaan raacnay buu yidhi kharajnaa maca rasuuli illahi sala allahu alay waslam ilaa tabuuka tabuuka baan u raacnay fii qaydin shadiidin kulayl badan ayadoo jiro ayaan raacnay fanazalnaa manzilan markaasaan boos degnay fa asaabanaa fiihi catashun xataa danannaa ana riqaabanaa satanqatic oon fara badan ayaana asiibay ilaa aan u malaynaba dhuunta inayna go'dayba oon dhimannayba aan ku sigannay xataa ina arajula layanxaru baciirahu fayacsiru fartahu fayashrabuhu yacni ilaa qofka ratigiisii oo watay oo inta gowraco caloosha markau ka soo bixiyo uuskii intuu majuujiyo ou biyo ka raadiyo halkaasaan gaarna bay dhaheen cumar saasuu leeyahy uuskiisii caloosha uuskeedii inaan majuujinno wayajcalu wayajcalu maa baqiya fii kabadi intii soo hartana uu reebto uuskii ou kaydsado xoogaa markuu cabo intii hartay neefkii uu ku celiyo ku kaydsado maar saasoo kale uu sameeyo marka arrintaas ayaanu gaarnay baa la leeyahay sifadaas ayay gaareen marka xoogaa waxaa dhacday inay u yacni qaarkood ay ku hamiyeen inay ka haraan oysanba maaragtay jihaadkii aysan ka qaybgelin ay ku hamiyaan sidaas yacni maaragtay hamigaas min bacdi maa kaada yaziiqu quluubu fariiqinta la leeyahay zayqaasi waxa weeye looma jeedo kii dalaalka ahaa ee diinka looga baxayey ma aha lanna zayqa sida sheekh naasirudiin sheekh naasir sacdi uu leeyahay zayq zayqu lqalbi waxaa la yidhaahdaa buu leeyahay asal ahaan inxiraafuhu can siraati almustaqiim waddadii mustaqiimka ahayd ee toosneed inuu ka leexdo ayaa zayqa asal ahaan la yidhahdaa haddaba inxiraafku labuu noqonaya fain kaana alinxiraafu fii asli اdiini kaana kufra haddii aslu diin inxiraafka uu ku dhaco oo nebiga uu ka shakiyo ilaahay uu ka shakiyo jiritaankiisa qur'aanka uu ka shakiyo asluliimaan uu ka shakiyo qofkaas gaal booba noqoni wain kaana fii sharaa'icihi hadduu noqdana zayqi shariicada lafteeda hadduu noqdaa kaana bixasabi tilka tilka ashariicati alatii zaaqa canha qofka wuxuu noqonayaa hadba shareecada uu ka leexday inta ay tahay qadarkeeda la fiirinaya haddii uu wuxuu leeyahay qusuur uu ku sameeyo ka gaabiyo samaynteedii yani taaco laga rabay buu ka gaabiyey waa waa zayq waay uu noqonaya laakiin maaha kii gaalnimada iyo kufriga tusinaya maaha ama wejkii loogu talagalay weji aan ahayn buu ku cibaadaysto la yimid marka hadda zayqani looma jeedo sida imaamu lbagawi uu leeyahay walam yurid almayla can iddiini looma jeedo min bacdi ma kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhu marka la leeyahay diintiibay ka leexdeen macnaheedu ma aha muxuu yahay marka bal araada almayla ila altakhalufi waalinsiraafi lishiddati alatii calayhi waxaa loo jeedaa haritaankii nabiga ay ka harayeen qalbigooda oo u leexdo dhibka iyo shiddada jirta iyo oonka iyo gaajada nicid ay nacayaan darteeda u leexdeene nifaaq kuma jirin wey taasaa loo jeedaa wey marka ansaartii muhaajiriinta macnaheedu maaha inay munaafiqiintiio kale la mid yihiin laakiin way sigeenoo inay haraan bay damceen wey taasaa loo jeedaa marka laqad taaba allahu alla wuu ka tooba aqbalay cala nabiyi nebiga oo nabiyullaahi muxameda idnitaankii oo u idnay munaafiqiinta inay qaarkood markay cudurdaarka weydiisteen inuu u ogolaado taasuu rabbi kaga tooba aqbalay wlmuhaajiriina muhaajiriintiina uu ka tooba aqbalay walansaari ansaartiina uu ka tooba aqbalay aladiina muhaajiriintii ansaartii ittabacuuhu nebiga raacay calayhi salaatu wasalaam fii saacati alcusra ay fii waqti ashidda dhibka waqtigiisii hadda saacaddan looma jeedo asaacatu bicayniha looma jeede waxaa loo jeedaa jamiicu awqaati tilka alghaswa ghaswatu tabuuk awqaadeedoo dhan ayaa loo jeedaa saacadaha loo jeedaa ee saacad mucayana ma aha dagaalka u raaceen intay la safreen la soo noqdeen taasaa loo jeedaa marka goormuu marka rabbi ka tooba aqbalay min bacdi maa kaada yaziiqu markuu sigay inuu leexdo ou iisho quluubu fariiqin yacni dad laabahood ay leexdaan oo minhum ayaga ka mid a mu'miniintii oo muhaajiriinta ansaarta ka mida inay iishaan marka min bacdi maa kaada yaziiqu waa qiraa'ata waxaa la yidhaahdaa waa qiraa'ata xamza iyo iyo xabsa can caasim ayaa ya akhriyaan quraada inteeda soo hartay min bacdi maa kaada taziiqu quluubu fariiqin ay akhriyaan ta baa la akhriyaa min bacdi maa kaada intuu sigay dabadeed taziiqu inay iilato quluubu fariiqin dad maaragtay laabahood koox laabahood oo minhum muhaajiriintii ansaartii ka mid ah uma uma taaba calayhim markaas kabacdi buu ilaahay ka tooba aqbalay hadda laba jeer ayaa waxaa la yidhi markii hore laqad taaba allahu cala nabiyi baa la yidhi walmuhaajiriin haddana uma taaba calayhim baa la leeyahay alimaamu albagawi markuu aayaddan ka warramaya wuxuu leeyahay fain qiila kayfa kayfa acaada dikra atawba waqad qaala waqad qaala fii awali alaaya laqad taaba allahu cala nabiy haddii la yidhaahdo buu yidhi maxay tahay towbadan labada jeer la soo celiyey aayadda awalkeeda laqad taaba allahu cala nabiya la yidhi uma dakara tawbata fii awali haddii sidaa la yidhahdo maxay tahay towbada labada jeer loo soo celiyey qiila waxaa la odhanayaa buu yidhi dakara tawbata fii awali alaaya ilaahay aayadda qeybteeda hore towbaduu ku sheegay qabla dikri dembi intaana dembiga la sheeginba oo qulquluuba leexatay intaan la dhihin ayaa towbada la sheegay markaasuu yidhi towbadaas hore oo laqad taaba allahu cala nabiyi la yidhi walmuhaajiriina walansaar wahuwa maxdu lfadli min allahi caza wajal waa fadli dheeraadsiin oo ilaahay iskaga tafadulay weeyaan falamaa dakara denba markii dembigii ilaahay uu sheegoo yidhi min bacdi maa kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhum waa dembi wey iilashadaas oo raaxada loo leexdo lafteedaa dembiya acaadat dikra tawba markaasuu soo celiyey allah mar labaad in haddana laga towba aqbalo marka uma taaba calayhim qalbigooda markuu raaxada xoogaa u leexday dabadeed buu ilaahay haddana ka towba aqbalay saasaa loo jeedaa weeye innahu maxaa yeelay allah ra'uufun allihii turid badan weeye bihi mu'miniintaas u turid badan raxiimun naxariisasho badan weeye wa min ra'fatihi wa raxmatihi waxaa ka mida turiddiisa iyo naxariistiisa an manna calayhim bitawba inuu towbada ku galladaysto uu ka aqbalo ayaa ka mid ah weeyaan wa cala alaaati saddexdiina ilaahay waa ka towba aqbalay alladiina saddexdii saddexdii nin oo saxaabada ka mid ahayd ayagana waa laga towba aqbalay aladiina saddexdaasoo khullifuu towbadooda dib loo dhigay towbadoodii dib loo dhigay oo sidii dadkiiba horay looga aqbaloo kale aan looga aqbalin xataa idaa daaqat ilaa ay ka ciriiriyoonto calayhim ayaga dushooda alardu dhulka ou la ciriiriyo ciriiri ou galo ardadii ee ciriiri la gasho oo wadaaqat ay ciriiriyoonto calayhim dushooda anfusuhum naftoodana ciriiri ay gasho dhulkii baa ku ciriiriyooba dhulkii maba qaadaba uma naftoodii baaba ciriiri gashay yani maaragtay yaa ku ciriiriyoontay weeyaan wadannuu ay yaqiiniyeen anlaa malja'a yacni makaan lagu badbaado min allaahi alla looga badbaadaa mawjuudun inuusan ahayn mid jiro ilaa ilayhi ilaahay uu cararkiisa iyo towbadiisa mooye meel looga badbaadi karaay inaynan jirin ay yaqiiniyeen uma markaa kabacdina taaba calayhim allah wuu ka towba aqbalay liyatuubuu inay soo noqdaanoo towbadoodii ay daa'imaan istimraar ay ku sameeyaan aysan ka bixin darteed ayuu rabbi uga towba aqbalay maxaa yeelay innahu allah huwa isaga attawaabu allihii towba aqbal badan ah alraxiimu naxariis badan oo addoommadiisa u naxariista ah weeyaan marka yacni aayaddan وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا سدحدان وسدحدي أن كسوا مرني آيدي وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم آيداس كوي أن كسوا شيغني ويان dadkii toobadooda dib loo dhigay wey laanna waxaan soo sheegnay dad badan oo mu'miniin ah oo aan munaafiqiin ahayn oo ghazwatu tabuuka ka haray tabuuka ka haray baa jiro abulubaaba iyo jamaacadiisa waataan soo sheegnay tiirka isku xireen masjidka tiirkiisa lagana ay maaragtay aayaddiina ay ku soo degtay waakharuuna ictarafuu bidunuubihim khalatuu camalan saalixan waakhara sayi'a nabigana uu ka furay ilahayna toobadooda aqbalay saddexdan marka hadda la sheegayahay waxaa weeye kacb bnu malik muraarat bnu rabiic hilaal ibnu umaya saddexdaas nebigay u yimaadeen ansaartayna ka mid ahaayeen dadka ansaartay ka mid ahaayeen waxay yidhaahdeen wax cudur daaroon aan lahayn lama arka bay yidhaahdeen wax aan ka harnay ilaa inaan raaxo iyo adduunye jacayl iyo maaragtay hooskaas aan dartii u baaqanay mooye wax dan kalooto aan ku harnay lama arko sidaa darteed baa marka towbadoodii dib loo dhigay uusan nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa waxyi uu helo uusan yani allah ilaa waxyi uu ka soo dejiyo ou dib ugu dhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wacala alaaati aladiina khullifuu khullifuudaasi looma jeedo kuwii la reebay oo ghaswatu tabuuka laga reebay looma jeedo taas ma aha sida kacb bnu malik oo ku fasiraya xadiidkii bukhaari iyo muslim imaam axmed kulli ay warinayeen xadiidkiisii dheeraa macruufka oo ku tilmaamayo yani dibdhigani waxaa loo jeedaa towbadoodii baa dib loo dhigayo waakharuuna murjawna limri illahi w murjauunadii oo kale wa la dibdhigay wey towbadoodii dib la dhigay wuxuu dhihi jiray kacb bnu malik wuxuu yidhi wakunaa khullifnaa ayuha halaaa saddexdeennaan waa kacab iyo muraara iyo hilaal saddexdeennaan waxaanu ahayn dad la dibdhigay yani waxaa laga dibdhigay can amri ulaaika aladiina qabila minhum rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam xiina xalafuu fabaayacahum wastakfara lahum yacni dadkaas ou nebigu ka towbo aqbalay markay nebiga u dhaarteen ay bayco la galeen oo istikfaarka u weydiiyey ayaa dadka ayaa dibna loo dhigay buu leeyahay waarja'a rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam amrana arrinkeennana nebiga dib buu u dhigay xataa qada allahu fiih ilaa ilaahay uu ka xukumo ayuu u dibdhigay fadalika qaala allahu caza wajal markaasuu allah waa hadalka uu leeyahay wacala alaaثati aladiina khullifuu markaasuu wuxuu yidhi walaysa takhliifuhu iyaana wairjaa'uhu amrana aladii dukira mima khullifna bitakhallufina can اlghazwi yani ma ahan dibdhiga oo ilaahay arinkeena dibdhigay towbadeenna dib uu u dhigay irjahaas iyo dibdhiga looma jeedo kaharideennii aan ghaswata tabuuka ka harnay ma aha wainamaa huwa canman xalafa lahu wactadara ilayhi dadka nebiga u dhaartay oo u cudur daartay ba arrinkeena dib looga dhigay oo faqabila minhum oo ayaga towbada ka aqbalay kuwaasa dib looga dhigay amarkeena dib loo dhigay maadaama annaga aanan been sheegin cudurdaarna aan la imaanin baan maaragtay towbadeenna dib loo dhigay oona la aqbalin sida dadkaa degdeg loogu aqbalay baana la kaga aqbalin marka taasoo ujeedaa xataa idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubad wadaaqat calayhim anfusahumna waxaa weye waa cuquubadii lagu soo rogay hajrigii wey nebiga wuxuu ku soo rogay saddexdaas nin oo saxaabadaas waaweyn ka mid a inaanan lala hadlin oo muslimiintu aynan wax jawaaba aysan maaragtay hataa hadday su-aalaan ama wax weydiisaan inaysan uga jawaabin muslimiinta hadalkoodii baa laga wada reebay madiina oo dhan ilaa ay aqoon waayaan dadkii oo dhan ay garan waayaan ilaa naftoodii ay ciriiriyooto kuwoodii maaragtay dhallinyarada ah layidhi xaasaskoodii xataa ha ka fogaadeen nabigeenna uu amray calayhi salaatu wasalaam sida kacab oo kaleeto yacni maaragtay laga fogeeyey yani utageedii xaaskiisa uu taga xataa laga dheereeyey ilaa konton maalmood ayay hijradaasi lagu sameeyey maaragtay nebiga iyo asxaabta ay ka haajireen konton maalmood ay qaadatay ilaa naftoodii ciriiri ay gasho taasaa marka laga cabiraya wy markaa kadib baa ilaahay toobadooda soo dejiye weya wa cala alaaati yani walaqad taaba allahu alla wuu tooba aqbalay cala alaaati saddexdiina wuu ka tooba aqbalay aladiina saddexdii khullifuu towbadooda dib loo dhigay la reebay yani dib loo dhigay oo towbadoodii la dib dhigay xataa idaa daaqat intay ka ciriiryoonto calayhim alarda dhulka ay ku ciriiryoonto magaalo dhan ood joogtay ood maaragtay deganayd oo hal qofoo ku salaamaya uunan jirin cid mucaamalo kula yeelanaya aynan jirin waxa weeye dhulka dhanba marka ku qaadi maayo wey aad bun ugu ciriyoonto wey bimaa raxubat maa maca raxbiha wa sacatiha ardada waasacnimadeedii iyadoo iyadoo ay waasac tahay baa dhulkii la ciriiriyoobay weeyaan xataa idaa daaqat calayhim alardu ilaa dhulka uu la ciriiriyoobo bimaa raxubat yani ay bisababi raxbiha wa sacatiha yani waasacnimadeeda iyadoo lala qabo ay taa noqoto yani la ciriiryoonto wey lanna alraxbu waxaa la yidhaahdaa alwaasicu baa la yidhahdaa waxaad odhanaysaa manzilun raxbun ay waasic guri waasaca markaa aragto manzilun raxbun baa la yidhahdaa guri maarata waasaca weeyaan wadaaqat ay ciriiriyoontay calayhim ayaga anfusuhum naftooda ay ciriiriyoontay oo naftoodii lafteeda ay ciriiri gashay hamiga iyo murugta iyo hamiga waxa ku taagan ya maaragtay towbadiinama la aqbali doonaa iyo wax lamida yani maaratay naftoodina ciriiri ay gashay weeyaan wadanuu dhanniga halkan bimana bimacna alyaqiina loo jeeda wadannuu ay yaqiiniyeen oy ogaadeen anlaa malja'a magangal yani makaanu magangal meel lagu badbaadaa min allaahi alla looga badbaado oo shidadaan iyo yani maaragtay oo looga faydaahay meel ay uga badbaadaan inaysan mawjuudun ahayn ay yaqiiniyeen ilaa ilayhi ilaahay mooye subxaanah wa tacaala yani ilaa ilayhi allah mooye ay ilaa ila allahi waxdahu laa shariika lah allahoo loo noqdo bitawbati walistikfaari loogu laabto wey tawba istikfaar loogu noqdo mooye maljac kale inaysan lahayn makaan ay galaan oo ku badbaadaan aynan jirin ilaa ilaahay uu noqodkiisa unbay ku badbaadi karaan weeyaan ama malja'a inaan masdar ka dhignoon nidhaahno wadannuu ay yaqiiniyeen anlaa malja'a badbaado min allaahi alla laga badbaadaa cadaabkiisa iyo wax laga badbaadaa aynan jirin ilaa ilayhi isaga maaragta mooye badbaado kale aysan jirin ay yaqiiniyeen uma intaas kabacdi markay halkaas ay arrintoodii gaartay taaba calayhim allah wuu ka tooba aqbalay towbadoodiibuu aqbalay waana ugu naxariistay inuu towbada ka aqbalo liyatuubuu ay liyastaqiimuu calaa towbatihim wayastamiruu calayha inay yani maaragtay liyatuubuu inay daa'imaan towbadoodii wey inay ku nagaadaan towbadeedii dartood ay maaragtay yani weligood towbada ay ku sugnaadaan daraaddeed ayuu rabbi uga towba aqbalay ina allaha alla subxaanahu wa tacaala huwa isaga altawaabu allihii towba aqbal badan ah oo addoommadiisa ka towba aqbalo kaiiru tawbati walcafwi walgufraan yacni inuu gafafka kuu dhaafo waa alle ay towbadiisa iyo cafwigiisa iyo dambi dhaafkiisa uu badan yahay wey raxiimun haddana naxariisto oo raxmaddiisa ay waasac tahay maaragtay yacni oo aan cid ay ka laga xajirinayo aynan jirin wey waraxmatii wasicat kulla shayin shay kasta kulliga ilahay naxariistiisa waa u waasaca noqota wey aayaddan marka waxay culammadu yidhaahdaan waxay daliil u tahay allah towbada uu dadka ka aqbalo aqbalka towbada uu kaa aqbalo rabbi kugu soo noqdaa inay tahay haayooyinka shay waxa la doonayo waxa ugu weyn inay tahay yoolka qofka uu tiigsado inuu ilaahay u dembi dhaafo ka towba aqbalo weeyaan wax ka weyne ma jiro maxaa yeelay yani waad arkaysaa wadannuu an laa malja'a min allahi ilaa ilayh haayadooda dhan waxaa waa istikfaar iyo towba inay helaan allah uu ka towba aqbalo markay istikfaarta la yimaadaan waxay kaloo aayadda tusinaysaa towbada lafteeda in qofka marka laga towba aqbalayo bixasabi nadaamati alcabdi wa asafihi inay tahay qofka inta uu ka shallaayo xumida uu sameeyey intuu xumida aad samayso aad ka shallaynayso oo aad maaragtay ka xumaanayso nadaamo iyo qoomamo aad kala imaanaysana inay towbadaasi qadarkeeda hadba uu noqonayo leanna towbada shuruuddeedii waxaa ka mid ahayd inuu ka shallaayo waxaan xumida uu ku dhacay inuu ka toobo keeno shallayta inuu la yimaado maxaan u sameeyey inuu yidhaahdo waxaa kaloo laga qaadanayaa oo aayaddan laga qaadan karaa qofkii markaa macsi sameeyo in laga hijroon karo laga haajiri karo laga haajiri karo sida maalan saxaabadan oo ghaswatu tabuuka ka haray ayagoon wax cudurdaara haysanin hijrada lagu soo lagu lagu soo rogay in la gooyo gooyn la gooyo oo aan lala hadlin ilaa konton maalmood marka kabacdina ilaahay uu towbadooda soo dejiyey marka dadka ahlu macaasiga ah waa laga hijroodaa waxay marka culammadu yidhaahdaan qofku markuu ahlu bidac yahay saaxibulbidca markuu yahay hijradiisu waaba daa'im waa abad waa weligeed waa laga hijroonaya laakiin markay macsiyo tahay haddii aad hijradaada aad ka haajirto hijrada aad ka haajiraysaah ood goynta aad goyn hijro waxaan ujeedaa goynta aad goynayso wey haddii uu qofkan kusoo noqonayo oo canaan ay u noqonayso waa laga waa laga hijrada waa lagu samaynaya wey taasna waxay ku timaadaa qofka imaa inuu wilaaye caama leeyahay wa imaa inuu wilaaye khaasa leeyahay maalan wilaaye caama waa maalan maarata waa sidii rasuulka oo kale calayhi salaatu wasalaam booska uu joogoo kale wilaaye caama uu leeyahay wakadalika waxaa la mid a yacni ninka sheekha ahee mudariska ah ardaydiisa oo kaleeto markuu ku arko inuu sidaasoo kale u gooyo waa wilaaye caama la yidhaahdaa wilaaye khaasa markuu leeyahay waa caruurtaada iyo xaaskaaga iyo markay maarata gaf sameeyaan in hijro lagu sameeyo oo qofka uu canaan uga dhigo gooyo taasoo kalena waa laga qaadanaya weeyaan marka aayadaha aayaddan yacni waxay tusinaysaa in canaan qofka markuu macsi iyo gaf ku dhaco la canaanan karoo zajri lagu samayn karo ayay tusinaysaa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ahaayo allah iyo rasuulkiisa rumeeyo ittaqu llaha ilaahay ka cabsada waxaad uga baqdaan biimtihaali awaamiri waijtinaabi nawaahi awaamirtiisu aad qaadataan wuxuu idinka reebo aad ka hartaan wa kunuu waxaad ahaataan maca asaadiqiina kuwa runta sheego la jirkooda noqda kuwa kuwa la jira noqda yacni maca asaadiqiina fii iimaanihim iimaankooda kuwa ka runta sheega kuwa la jiraahi noqda weeyaan wa kunuu maca asaadiqiin cabdullahi bni cumar markuu fasirayay radia allahu canhuma wuxuu dhihi jiray kunuu maca muxamadin sala allahu alayh waali wasalam waasxaabi nabi maxamed asxaabtiisii macooda noqda kuwa la jira noqda yani waxay diin ka dhigteen diin ka dhigta ayaga jeclaada saasoo kale baa loo jeedaa weeyaan yani waxa weeyaan xasanu basri oo kale wuxuu leeyahay wakunuu maca asaadiqiina markuu leeyahay yani wuxuu leeyahay idaa aradta an takuuna maca asaadiqiin dadka saadiqiinta inaad ka mid noqoto haddaad doonayso fa calayka bizuhdi fi dunya adduunkan ka zaahid iskaga teg yani waxaa loo jeeda ka tag adduunka duuduub ma aha xaaraamtiisa ka zaahida loo jeeda macaasidiisa ka zaahid baa loo jeeda ka tag weeyaan yani taas weeyaan fa calayka bizuhdi fi dunya adduunkan inaad ka zaahiddo macaasidiisa xumaantiisa iyo shahawaadkiisa aad ka zaahido waalkafi can ahli lmilla dadka ahlu khayrka ahlu diinta oo ahlu taqwada ahna shartaada inaad ka reebato shartaada inaad ka reebato sidaas ayaa saadiqiin ku noqonaysaa buu leeyay walidalika ayuu imaam imaamu axmed iyo imaamu albukhaari iyo imaamu muslim xadiidu cabdullahi bn mascuud radia allahu canhum canhu ayuu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam markuu nabiga sidqiga iyo runta ka hadlayay maca asaadiqiina waxaa loo jeedaa afcaashaada aqwaashaada niyadaada kulli inaad ka run sheegto yacni inaad kulli run ka sheegta baa la rabaa iimaankaaga run ka sheeg aad sheeganayso afcaashaada iyo waxa ficilka aad samaynaysa run ka sheeg hadalka aad leedahay run ka sheeg saasaa lagaa rabaa xadiidkaas wuxuu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagoo dadka muslimiinta runta ku tirtirsiinayo calaykum bisidqi buu yidhi wa runtii daa'ima fa ina asidqa yahdi ila albiri wa ina albira yahdi ila aljanna yacni wuxuu yidhi runtu samafalka ayay wanaagga ayay dadka ku hanuunisaa wanaaggana jannada ilaahay buu qofka gaarsiiyaa oo ku hanuuniyaa oo tusaa wamaa yazaalu arajulu yasduqu wayataxara sidqa yani xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa addoonku kama zuulo qofka kama zuula nin iyo iyo naagtow doonab ha noqdee kama zuulo inuu run sheegayo oo runta uu ku dadaalayo ilaa ilaahay agtiisa sidiiq looga qoro run badane looga qoro wa iyaakum waalkadiba beenta iyo idinkana waa iska jira buu leey iska ilaaliya beenta waa idin kala digaya markaasuu yihi fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur kaadibnimada beentu kadbigu beentu faajirnimo ayay qofka tustaa ay ku hanuunisaa wa ina alfujuura yahdi ila annaar faajirnimadana qofku waxay gaarsiisaa naarta ilaahay bay ku hanuunisaa ay gaarsiisaa weeyaan wamaa yazaalu arajulu yakdibu wayataxara alkadiba yacni maaragtay addoon qofku kama kama zuulo inuu been sheegayo oo beenta uu ku dadaalayo xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ilaa ilahay agtiisa looga qoro beenlow in looga qoro agtiisa marka in beenlow ilahay agtii lagaaga qoraay wax wanaagsan ma aha qofka muslimka in sidiiq loo qoro run badana in ilahay agtii lagaaga qoro ayaa maaragtay shayga wanaagsan ah marka qofka inuu runta ku dadaalo iimaankiisa oo run ka sheego ictiqaadkiisa oo run ka sheego qowlkiisa iyo ficilkiisa uu ka sheego sidaasaa la mucaamalada dadka uu la mucaamalanayo run uu ka sheego taas weeyaan maxaa yeelay dadka saadiqiinta yo min alayaam ayay runtooda anfacaysaa sida allahba fii suurati almaa'ida oo noogu sheegoon soo aragnay qaala allahu hada yowma yanfacu saadiqiina sidquhum waa maalinkaas qiyaamaha dadka runta iimaankooda ka sheego maalintaas ayuu anfacayaa iimaankooda waxtaraya weeyaan hada wbillahi tawfiq wsala allah wslam ala nabiyina mxamed